halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniina bisha agoosto waa laba iyo toban sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii aroornimo xaggiinna ah idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiin doontaa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mida qoysas soomaaliya oo ay u suurto gashay inay soo galaan dalka maraykanka xilli ay weli xayiraadi saaran tahay dadka ka imanaya dhowr waddan oo ay soomaaliya ku jirto
aniga hadda waxay igu qaadatay horta siduu madaxweynaha u qabsaday anigoo iska safar ah dib u dhac weyn ayaan ugu yimid muddo laba sano iyo bar ah almost laba sano iyo afar bilo shan bilood meelahaas markuu baanka soo saaray oo mamnuucii uu soo saaray saameyn weyn ayaan ugu yeelatay marka waxyaalihii socdaalkii noo socday travelkii dib ayaana loogu dhigay marka dib waxay noogu bilaabeen sanadkan bilowgiisii
waxaad sidoo kale maqli doontaan nin rasaas ku furay masaajid ku yaallo dalka norway dalka maraykanka oo haysashada hubku ay xiisad siyaasadeed oo cusub ka abuurtay kadib markii ay soo bateen dilalka loo geysanaya dadka rayidka qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin maqashiin doonaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
in ka badan toban qof oo falastiiniyiina ayay dhaawacyo soo gaadheen kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka ee israa'iil shalay oo ay ahayd maalintii koowaad ee munaasabadda ciidal odxa oo ay muslimiintu u dabaaldegayeen isku dhacyadan ayaa la sheegay inay ka dhasheen kadib markii dadka muslimiinta ah oo masaajidka ah halkaasi ku yaala ay ku cibaadaysanayeen amaba ay iskugu yimaadeen ay sidoo kale soo booqdeen dad badan oo socdaal ah oo iyagu yuhuuda waxaana la sheegay in xilliyada munaasabadaha ciidaha qudus loo xidi jiray dadka muslimiinta hase ahaatee ay u furnayd axaddii shalay dadka yuhuudda ah ee booqashada ku tegaya goobahaasi barakaysan qudus ayay muslimiinta iyo yuhuudduba u haystaan goobo cibaado oo muhiima
ciidamada ammaanka ee dalka norway ayaa axaddii shalay ahayd faahfaahin waxa ay ka bixiyeen nin hubaysan oo weerar ku qaaday masaajid ku yaala dalkaasi maalintii sabtidii weerarkan oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen kooxaha midigta fog ee necab dadka soo galootiga ah ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay hal qof oo ka mid a dadkii masaajidkaasi al nuur ku cibaadaysanayey kusimaha taliyaha booliiska ee magaalada oslo runi saljord ayaa waxa uu shir jaraa'id uu qabtay warbaahinta ugu sheegay in weerarka ka dhacay masaajidka al nuur ee islamic center ay tahay in booliisku mid ay u arkaan isku day weerar argagixisa wuxuuna intaasi raacayay in hordhaca baaritaanadaasi booliisku ay wadaan uu muujiyey in nin rasaas ku furay masaajidka uu u muuqdo inuu ahaa nin ka tirsan dadka xagjirka ah ee kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah ninka weerarka geystay oo sitay qoryaha darandooriga u dhaca ayaa gudaha u galay masaajidka al nuur ee ku yaalo magaalada perem ee dalkaasi norway magaalada oslo waxaana markiiba uu ku furay rasaas mid ka mid a raggii masaajidkaasi ku cibaadaysanaya ayaa qabtay ka hor inta ciidamada booliisku aysan goobta soo gaarin booliiska ayaa waxa ay xireen qofka weerarka geystay oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhashay waddanka norway
subax wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad wararkaa kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna subaxnimee wiil dhallinyaro ah oo caddaan ah ayaa weerar ku qaaday masaajid ay ku cibaadaysanayeen dad muslimiina oo ku yaala dalka norway weerarkaasi waxa ay sheegayaan wararku intaas ku darayaan aan raahda in ninka weerarkaasi soo qaaday oo xiran jaakadaha aanay xabaddu karin iyo koofiyad bir ah uu rasaas ku furay masaajidka balse uu qabtay oday ka mida dadkii masjidkaasi ku cibaadaysanayay kadib markii ciidamada ammaankuna ay gacanta ku dhigeen oo halkaasi ay soo gaareen ninkaasi sida la sheegay haddaba sahre cidla nuur ayaa khadka taleefonka arrimahaasi ku wareysatay yaasiin khaliif oo ka mida soomaalida degan norway
sare walaal waxa weeye dhacdadaas waxay dhacday shalay galabtii abaaro afartii iyo toddoba daqiiqo ayay booliisku sheegeen in ay telefoon ka heleen masaajid ku yaala magaalada la yidhaahdo barum oo dhacda galbeedka magaalada oslo barum waa magaalo weyn oo ay xuduudba leeyihiin magaalada caasimada ee oslo oo ilaa dad boqol iyo labaatan kun oo qof ay ku nool yihiin oo dabcan soomaali badan iyo muslimiinba ay ku jiraan marka masaajidka la yidhaahdo alnuur islamic center ayaa ay dhacdadaasi ka dhacday dhacda waxaa geystay wiil dhalinyaro ah oo koob iyo labaatan jir ay boolisku da-diisa ku sheegeen wiilkaa yar markaa hub baa uu sitay nooca uu hubkaasi ahaa kuley lama faahfaahin waxaa kaloo uu xidhnaa jaakadan hubka ama rasaastu aanay karin baa uu xidhnaa iyo dirays iyo koofiyad bira marka markii uu masaajidka soo galay nasiib wanaag dad fara badani masaajidka kuma jirin waxaa la sheegay ilaa dhowr qof ilaa saddex qof inay ku jireen masaajid ku tukanayeen marka xabad buu ku bilaabay marka waxaa dhacday sida boolisku sheegeen nin kamida dadkii ku tukanayay halkaasi oo da-diisna lagu sheegay shan iyo lixdan jir oo nin weyn ahaa ayaa markaa yarkii qabtay oo isku duubay markaa kadib ayay booliska la wacay oo dee caawimo kalena uu helay ninkaa odaygihii deetana sidaasay boolisku gacanta ugu dhigeen wiilkii yaraa cid wax ku noqotay ma jirtaa dhaawaca ma dhimasho rasaastii uu furay ninkaasi boolisku walaal ma sheegin wax dhimasho iyo dhaawaca waxa keliya oo ay sheegeen maanta mar ay shir jiraayad qabteen waxa weeye in markii baadhitaan ay sameeyeen oo wiilka gurigii uu deganaa lasoo baadhay halkaa laga helay meydka gabadh yar oo isaga ay walaal ahaayeen oo da-deedana lagu sheegay toddobiyi toban jir gabadha yar waxay ahayd gabadh ay qoyskiisu soo korsadeen oo dadkan adaptationka lagu keena bay ahayd oo asalkeeda la sheegay inay shiinaha kasoo jeeday marka gabadha yar buu marka hore soo dilay intaanu masaajidka imanin oo meydkeedii halkaa laga helay marka dhimashada keliya ilaa hadda boolisku sheegeen wal waa gabadha yar oo keliya
waan gartay wax hadal la-ah oo intii uu masaajidka joogay oo warbaahintu soo xigatay ma jirta hadal uu sheegay ama uu ku dhawaaqayay
waxba lama sheegin wax keliya la ogaaday waxa weeye in uu baraha internetka ku faafin jiray hadallo nacayb ah oo hadalladan xagjirka ee dhinaca midigta fog ah waxaa kaloo la sheegay in iyadana uu ammaan u jeediyey ninkii dilka ka geystay waddankaasi new zealand ee koob iyo kontonka qof halkaasi ku dilay marka boolisku ilaa hadda dhacdadani in ay dee mid argagixiso tahay iyo mid kale waxay sheegeen inay wakti hore tahay oo aanay ilaa hadda ka hor dhacaynin baaritaanna ay wadaan marka intaa la ogyahay weli waa intaas waan gartay marka wax faahfaahina isaga ma laga bixiyey cid uu taageersan yahay ama cid isaga lug ku lahayd inuu falkan geysto weli waata boolisku ay baarayaan walaal taasi oo boolisku baaritaan bay ku jiraan waxaa kaloo aada loo shaqeynayaan hay-adda nabad sugidda d b s t la idhahdo wadankan marka weli faahfaahin rasmiya ma sheegin boolisku waxay sheegeen markay dhammaato baaritaankaasi in ay soo bandhigi doonaan bal waxa dee ku dhiirigeliyey ee motifka ah inuu dhibaatadan geysta ay ahayd in markaasi ay sheegi doonaan ugu dambeyn yaasiinow dadka dareenkoogu waa sidee ciid baa soo gashay iyadoo weerarkaasi dhacay inkastoo khasaare aan la sheegin maalintii ciiddii xadee shalay iyo dareenka dadku siduu haa sideyse masaajidadu isku ilaalinayeen markii la tukanayay salaada ciidda ama goobaha ay muslimiintu iskugu imanayaan maadaama maalin fasaxa ahayd oo dadku haleelayeen inay ciidda si wanaagsan uga qayb qaataan walaal dareenka runtii aada buu u kacsanaa dadku kulley waxoogaa baqashiina waa jirtay laakiin boolisku waxay dadka u sheegeen inay isdejiyaan ammaankana iyagu ay sugi doonaan marka booliska xoog badan baa la keenaya masaajidada waaweyn tusaale ahaan magaalada oslo oo kale waxaa kaloo iyaguna soo baxay dadkii norwejiyaanka ahaa ee aan muslimiinta ahayn oo masaajidada iyaguna hortooda tubnaa oo boodarsitay ay isku duubni iyo niyad wanaag ugu muujinayaan dadka muslimiinta ah iyagoo u sheegaya inay si nabad ah oo degenaansho ah ay u ciidaan oo hawlahoodaasi u wataan iyaguna ay caawimo iyo taakulaba mar kasta la garab taagan yihiin marka masaajidada runtii maanta dad aada u fara badan baa isugu soo baxay oo xataa aan muslimiin ahayn oo iyaguna hor taagnaa masaajidada boolis fara badanna waa la keenay magaalooyinka waaweyn oo dhan
yaasiin khaliif oo ka mid a soomaalida ku dhaqan dalka norway oo khadka telefoonka sahre ciidla nuur ugu warramaya ayuu kaasi ahaa
halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington inkasta oo dowladda maraykanku ay dhowr wadan oo ay soomaaliya ku jirto dadka ka imanaya xayiraad dhinaca socdaalka ah ay ku soo rogtay haddana weli waxaa jira qoysas si gaar ah xaalkooda loo baarayo oo loo ogolaaday inay soo galaan dalka maraykanka mid ka mida qoysaskii ugu dambeeyey ee maraykanka soo gaadhay oo ahayd hooyo dhowr caruura leh oo soo degtay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayay sahre cabdi axmed waraysatay warbixintan ayaana inooga diyaarisay safiya maxamed warsame waa hooyo leh lix carruur ah waxaa sannado badan ay saadaalinaysa in ayada iyo ilmaheeda ay mar un yimaadaan gudaha dalkan maraykanka si ay nabad ugu noolaadaan muddo markii ay rajo sugo ahayd ayaa ayada oo la rabo in lasoo qaado dhowr sanno ka hor waxaa saameeyey xayiraaddii maraykanka uu ku soo rogay dadka soo galootiga ah ee waddamadooda ay ka jiraan qalalaasaha argagixiso soomaaliyana ay ku jirto oo dhowr waddan ah in dalkan laga mamnuucay hase yeeshee safiya maxamed warsame ayaa ii sheegtay ka sokow inay horay arrintan u saamaysay haddana ay dowladda maraykanka muddo u dadejinaysay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ah hanaankii lagu keeni lahaa gudaha dalkan maraykanka oo dibadejin loogu samayn lahaa waxaa looga yeeray safaaradda maraykanka ee nairobi waxa ayna timid gudaha dalkan maraykanka gaar ahaana gobolka minnesota dhowr asbuuc ka hor aniga ilmahayga horta gobolkan minnesota dalka maraykanka waxaan soo gaarnay aniga iyo lix ilmo aan dhalay waata marka waa kaa meeqay kugu qaadatay inaad waddankan timaado meeqa sano like aniga hadda waxay igu qaadatay horta siduu madaxweynahan u qabsaday aniga oo iska safar ah dib u dhac weyn ayaan ugu yimid muddo laba sano iyo bar ah almost laba sano iyo afar bilo shan bilood meelahaasa markuu baanka soo saaray oo mamnuucii uu soo saaray saameyn weyn ayaan ugu yeelatay marka waxyaalihii socdaalkii noo socday travelkii dib ayaana loogu dhigay marka dib waxay noogu bilaabeen sanadkan bilowgiisii waxaa hooyadan iyo ilmaheeda ay ii sheegtay in hannaanka brosesska hooshooda ay sidii hore ka degdeg badneyd marka loo barbardhigo waagii hore ee loo diiday inay gudaha waddankan maraykanka ay soo galaan waxay ii sheegtay in markii loo yeeray kadib hoosheeda ay muddo dhowr bilooda gudahood si tartiiba ku socotay hase yeeshe ay soo gebagabowday wallaahi maasha allah joogista halkan waxba dhiba kuma qabin si fiican ayaa nii soo dhaweeyey alla mahadiis waa nabad yimid ilaa haddana howsha si fiican ayay igu socotaa caawintii iyo soo dhaweyntoodii waa tahay maadaama gudaha dalkan maraykanka muddo ay aada u dhib badneyd oo gaar ahaan caruurta iyo qoysaska soomaalida iyo dadka guud ahaanba sharciga soomaaliga aawadiis adiga markii dambe oo hadda lagu soo fasaxay wax dhibaata miyaad la kulantay maya aniga maya wax dhibaataa lama kulmin sida caadiyan ayay noogu socoto howsha weliba waxaad moodaa inay ka degdegsaneyd marka si wanaagsan ayay noogu noogu fureen nooguna dhameeyeen dalkan maraykanka hay-adaha u dooda dadka qaxootiga iyo soo galootiga ah ayaa si weyn uga muujiyey walaacooda saamaynta arrintan ay ku yeelatay dibadejinta dadkii heli lahaa gaar ahaana kuwa qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab iyo sidoo kaleeta kuwa dalka ethoobiya angi blamer waa madaxa hay-adda kris ee fadhigeedu yahay gobolka ohio islamarkaasina u dooda qaxootiga keentana dadka u baahan dibadejinta horay maray iila hadashay ayaa waxay ii sheegtay in hoosu dhac weyn uu ku yimid dadkii gudaha dalkan maraykanka ay keeni jireen arrintaasoo ay sheegtay inay tahay nasiib darro weyn
xaqiiqdii waa saameyn weyn waxaan u diyaarinay qoysas badan oo qaxooti ah inay soo galaan dalkan qaarkood qoysaskooda ayaa muddo aad u dheer oo xataa shan sano laga joogo u xareeyay hannaanka dalku soo galka waxaana ay bixiyeen qarashka d n a-ga hadda mushkilad ayaa taagan ma ogin sida xaalku uu noqon doono waxaan ognahay in la joojiyey duulimaadyadii noo imaan lahaa asbuuca dambe sidoo kale waxaa dib loogu diray xeryaha qaxootiga ay ka yimaadeen qoysaskii imaan lahaa maalmahan ka sokow xeryaha qaxootiyada ee ku yaala kenya iyo adhis ababa iyo sidoo kaleeto uganda waxaa iyaguna jira in magaalooyinka nairobi adis ababa kambaala kaahiro iyo meelo kaleetaba ay tiro dad ah oo qaxooti u badan rabeen in dibadejin looga sameeyo dalkan maraykanka qaarkood ayagoo fiisayaashii ay ku imaan lahaayeen waddankan haystay waraaqahoodii iyo waxoodiina la isku dabarrida ayay saameynta arrinta ku yeelatay hase yeeshee safiye maxamed warsame ayaa ii sheegtay in qoysas badan oo qaarkood ay taqaano kuna sugan magaalada nairobi ay arrintani dibudhac ku keentay in gudaha dalka maraykanka ay yimaadaan ah haa dhowr qoys oo waxaa jira sidoo kale ah weliba ani iiga dhowaa oo dadkii maalintii baxayeen la soo celiyey ahaa oo dib loo soo qaaday oo isbuucya iga soo horeeyay way jiraan qoysas ilaa iyo labo saddex ayaan garanayaa dad badan qoysas badan oo nairobi jooga oo aan weli wax helin waan garanayaa kuwo inta igaga soo horeeyey maalmo igaga soo horeeyey isbuucyo igaga soo horeeyay ilaa iyo saddex qoysna waan garanaya oo dadkii naloo wada bilaabay wallaahi aniga waxaan isdhihi karaa maadaama qoysas badan oo gadaal wadanka joogay xerooyinka ama qaxootiyada ku ahaa aan weli loo soo waxba looma bilaabin waxaan isdhihi karaa case ba caseka uu ka culus yahay amaba ay u fiiriyaan inay aada u baareen oo muctaadna u yahay inay usoo kala qaadayaan macnaha muhiimadda ay arkayaan caseka inuu muhiim u yahay inuu safro ahaan inay usoo hoosh u bilaabeen toddobada waddan oo ah dalalka ay ka jiraan qalalaasaha argagixiso soomaaliyana ay ku jirto ayaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobankii waxa uu hordhigay wareegto uu kaga joojinaya dadkooda inay soo galaan gudaha waddankan waxayna arrintaasi saameyn xooggani ku yeelatay qoysas muddo aad u dheer kala maqnaa oo ku midoobi lahaa dalkan maraykanka hase yeeshee xanibaadaasi ay ku keentay in mar kale ay dib u dhacaan iyadoo aan la ogeyn wakhtigan rajadooda sida ay ku dambeyn doonto inkastoo weli maamulka madaxweyne donald trump uusan go-aankiisii hore waxba ka bedelin haddana dadka tirada yar ee la keenayo gudaha waddankan maraykanka ayaa waxay u muuqan kartaa in ay wax walbaba wax un dhaanto sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi nala socotiinaysay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o e washington
weli idaacadda aroornimo ayaad nagala socotaan arrinta la xiriirta haysashada hubka ee gudaha dalkan maraykanka ayaa toddobaadkii dhammaaday saameyn xooggan ku yeelatay siyaasadda maraykanka arrintaasi ayaa soo xoogeysatay kadib markii dhowaantan weeraro isxigxigay ay ku dhinteen in ka badan soddon qof oo rayida in kaleeto ku dhodhow konton qof oo kaleetana ay dhaawacmeen musharaxiinta u taagan madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ayaa ku baaqaya in la qaado tallaabo cusub oo sharciga hubka la xiriirta halka madaxweyne donald trump iyo xisbiga jamhuurigana ay ku doodayaan in la adkeeyo baaritaanada dadka hubka iibsanaya wariyaha v o eda mike o'sullivan ayaa warbixintan noo soo diyaariyay waxaase soo jeedinaysa sahra cidlanuur mahadsanid sahra doodii jimcihii ay yeesheen musharaxiinta u taagan xisbiga dimuquraadiga ee madaxtinimada doorashada soo socotay sanadka labada kun iyo labaatanka ee dalka maraykanka ayaa lagu jeexjeexay arrimaha hubka senator kamala harris ayaa eedeyn dusha kaga tuurtay madaxweyne trump oo isagu aan goobta joogin waxay tidhi waa ninka isagoo xilka haya oo isticmaalaya awoodda madaxweynaha qaranka maraykanka haddana isku dayaya inuu dadkeenna kala qaybiyo madaxweyne donald trump ayaa cambaareeyey dilkii wadareed ee loo geystay dadka masaakiinta ama aan waxba geysanin hase ahaatee siyaasiyiinta dimuquraadiga ayaa ku eedeynaya inuu isagu dhiirigeliyey nacaybka bulshada gaar ahaana loo qabo dadka soo galootiga madaxweyne trump waxa uu sheegay inaanu doonaynin in dadka maskax ahaan aan caafimaadka qabin in hubku gacantooda galo ma rabno in dadka maskax ahaan jiran iyo kuwa xanuunsanaya ay hubka haystaan xiisadda ka dhalatay weerarada lama filaanka ah ee ka dhacay gudaha dalka maraykanka meelo kala duwan oo sannadihii ugu dambeeyeyba kor usii kacayay ayaa walaac badan ku abuuray bulshada iyadoo cadaadis badan lagu saaraya labada gole ee wakiilada iyo sanadka maraykanku inay tallaabo muhiima ka qaadaan sharciyada la xidhiidha haysashada hubka iyo iibsashadiisa waxaana ay ku kala fikir duwan yihiin siyaasiyiinta labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu waxaana haatan fasax ku jira mudanayaasha koongareska hadalhaynta arrimaha hubka ayaa hadhayn doonta ololaha doorashada ee soo socda ee la qabanayo sanadka labada kun iyo labaatanka
waa tahay aad ayay u mahadsantahay sahre cidlanuur oo noo soo koobayso warbixintii uu soo diray wariyaha v o e da mike olesolvan halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington
subax wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan iyada oo la soo gaadhay sannad guuradii toddobaatanaad ee ka soo wareegtay markii la meelmariyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii axdigii jeneefa ayaa haatan hay-adda i c r c waxa ay sheegtay in afar sharci oo markii axdigan la meelmarinayey jiray ay weli jiraan maanta oo ay toddoba sannadood ka soo wareegeen wariyaha v o e da liisa shaleen ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta i c r c ee magaalada jineef waxaana inoo soo jeedinaysa sahre cabdi axmed waxaa sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo sagaalkii axdiga jeneva uu ka soo dhexbaxay waxyaabihii xadgudubyada xumaa ahaa ee ka dhashay dagaalkii labaad ee dunida waxa uuna qaatay muddo afar bilood ah oo keliya in la meelmariyo afartiisa qodobba kuwaasi oo si heer caalami ah loo wada meelmariyey si rasmiyana u dhaqangalay markii qalinka loogu duugay heshiiska sharcigan ayaa waxa uu ka kooban yahay mabaadi'da muhiimka u ah ee sharciyada xagga ah caalamiga ah ee gargaar sharciga dagaalka kaasi oo ah in la yareeyo dagaalada hubaysan ee sida weyn waxyeelada u keeni kara sharcigan ayaa u baahan dhammaanba dhinacyada qalalaasaha inay ilaaliyaan ayaa la yidhi xeerarkiisa oo ay ku jiraan in ay mamnuuc tahay in la geysto jirdil loona sameeyo taxadar gaar ah oo loola dhaqmo dadka shacabka ah waxaana sidoo kaleeto u oggolaanayaa sharcigan dadka dhaawacyada qaba ee goobaha colaadaha jooga in si sharaf leh loola dhaqmo ayaga iyo kuwa meydka ahba madaxa i c r c ee sharciga caalamiga iyo siyaasadda helen durham ayaa waxa ay sheegtay in had iyo jeerba aan la raacin sharcigan oo aanan lagu dhaqmin waxaa kale oo ay hoosta ka xariiqday intaasi ay leedahay saameyn aad u ballaaran waxaa kale oo ay sheegtay in wafdiga i c r c ee jooga meelaha colaadaha ka jiraan ay isku dayaan inay qawaaniintan ka hirgeliyaan dhulka ay joogaan si markaasi dhinacyada ay ugu kala
daqaadaan waxaan aragnaa tusaale oon awood u leenahay inaan gaarsiino biyo nadiif ah ilaa iyo lix milyan oo dad ah oo reer suuriya ah tani waa ku dhaqanka sharciga dagaalka waxaan aragnaa mar kastoo qof qaba dhaawac oo aan dhaafsiinno isbaaro meel ay taallo si loo gaarsiiyo goobaha caafimaadka waana sharcigan dagaalka waxa taasi noo sahlo waxaa dhinaca kale durham ay sheegtay inay jiraan caqabado badan oo ku heeran ama ku horgudban hirgelinta sharcigan jeneva kuwaasi oo ay sheegtay inay qayb ka tahay isgaarsiinta casriga ah ee wakhtigan waxa ay sheegtay in arrimaha la xiriira kombiyuutarada dagaalada ka dhaca gudahooda ama wax lagu kala xado khadadka xagga internetka muqaabaraadyada been abuurka ah hubka gooni ugoosadka iyo sidoo kaleeto khilaafyada xagga cimilada ah ay saamayso sharcigan islamarkaasina ay caqabad ku tahay markii la meelmariyey sharcigan jeneva toddobaatan sano ka hor waxa ay sheegtay in dagaalada gardarada ah ee u dhexeeyey dalalka xal loo helay haatan oo la joogase dagaalku u yahay midka gudaha amaba ay ku lug leeyihiin colaado madani ah oo dad shacaba u badan waxa ay tusaale u soo qaadatay helen iyadoo la hadlaysay v o e da marka la eego muddada ka soo wareegatay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii macluumaad aruurin ay hay-addu samaysay in lagu ogaaday in korarka khasaaraha ee dadka shacabka ah ay si weyn usii kordhayso sababo la xiriira isbedelada joogtada
II was around 50-50, and then we looked at the Vietnam and other wars of decolonisation. The statistics dagaalkii koowaad ee dunida waxaan filayaa in tirada qofkii ka mid ah sagaalkii qofba uu dhaawac soo gaaro amaba uu dhinto markii la gaaray dagaalkii labaad ee dunida waxaa qiyaastaasi ay isu rogtay in konton dad shacab ah iyo konton ciidamo ah ay waxyeelo soo gaarto si siman markaad fiiriso dagaalkii vietnam iyo dagaaladii ka dhashay xornimo doonka waddamo markaasi aan xor ahayn waxay isu rogtay in sagaashan boqolkiiba dadka rayidka ah ay soo gaaraan dhaawacyo iyo dhimashaba maanta weli waa sidaasi si lamida ayay ku socotaa oo dadka rayidka ah ayaa u badan kuwa dhibaatooyinka ay soo gaaraan darham ayaa leh waxaa la joogaa wakhti ay si weyn uga walaacsan tahay i c r c iyadoo arrimaha la xiriira sida loola dhaqmo dadka maxaabiista ah waxa ay sheegtay in sharciyada cadcad ee ku salaysan xanaanada qofka maxabuuska ah ee dagaalka lagu qabto in la baabi'iyey sidaasi daraaddeed sharciyadan ma ahan ayay tiri kuwa qasab ku ah dagaalada ay geysanayaan dhinacyada aanan dowladaha ahayn amaba aanan cid matasho oo lagala xisaabtamo oo goonni ah aysan jirin waxaa kaloo ay intaasi ku dartay in sharcigan caalamiga ay muhiim tahay inuu meel maro si markaasi sharcigan uu u noqdo mid dhinacyadu ay ku wada dhaqmaan sidoo kaleetana la jaan qaada dhacdooyinka joogtada ah ee dagaalada ah ee dunida ka dhacaya mahadsanid saare cabdi axmed oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o e da liisa shleen ay jeneefa ka soo dirtay halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o e washington muusigaasi aad maqlaysaanna wuxuu hordhoocu yahay heestii saxaarlah iyo codka allaha u naxariistay maxamed muuga liiban
siraatiyo dayax suudineen lagu sugay cadceedee sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaahe lagu sugay cadceedee sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaahe dhulka gogolo seexdiyo saba lagu higaadiyo laga dhigi si dadabkee buraha lasa samayda ciidiyo salkaaloho butooje saddex naabadiyo lagu yidhi sabee dabadeed la sanyay qof baa meel la siiyey saldhiigeed
waan soo socdaa kow dhe waxna waan sidaa codkaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa maxamed mooge idaacaddeenii subaxnimo halkaasi aad nagala socoteen washington ayay ahayd sahre cidlo nuur iyo anigoo sahre cabdi axmeda iyo naadiya oo soo saaristii barnaamijkeenii saaka lahayd dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
waxna waan sidaa labadhi waan soo socdaa kowdhi waxna waan sidaa labadhi samir yeelweliya saxarlaaha fududa